ou hadda ka shakiyo inuu sujuudayiyo in kale salaaddii isagoo ku jira alyaqiinu laa yazuulu bishaki baynu soo marnay waxaad hubtay inaadan sujuudin haddana sujuud inaad la timid ma hubtid sujuudda waa lagaa rabaa sida haddii aad garan weyda ma saddex ragcadood baad maraysaa mise afartiiba waa dhammaysay saddex waad hubtaa tii afraad baad shakiday tii afraad la imo arrintaasi hadday timaadda shakiga ah markaad salaaddii ka baxda kadib baad shakiday oo salaaddii markaad dhammaysatay assalaamu calaykum la yidhi yaa tii horta ragcaddii labaad sujuudihii miyaad dhammaystirtay shaki baa ku galay wax ka soo qaad ma laha haddaba shakigu wuxuu aahaar iyo raad yeeshaa saamayn yeeshaa asna alcibaadati laakiin bacda alcibaadati wax saamayna ma yeesho wax saamayn ah ma yeesho salaadda intaadan gelin baad shakiday inaad dahaaro qabtay iyo in kale ama asnaa asalaati baad shakiday horta inaad haddaa weysaysatay iyo in kale waxaa lagu leeyahy soo weysayso bacda alfaraaqi min asalaati ma hubtide baa kugu soo dhacay shakiga warniga maadan weyse qabin wax yaqiinana ma haysid ka soco taasi wax kasoo qaad ma laha wahmiguna waa kasii mudan yahay oo shakiga iyo wahmiga shakiga ka xoog badan shakigu waa qadiyadu markay kuu tahay hamsiin hamsiin konton konton markaad aadan midna kala rajaxayn washaku tajwiizu bilaa rujxaanin liwaaxidin xaysu istawa alamraani amaa wahmiga dhinaca kale daniga qaalibkaa lagu camalfalaya walwaswaasa dac waswaaskana waxba baysa aha ka soo qaadin weysadii baad dhexda maraysaa xubintii oo biyihii sida ku muuqata wada gaareen baa shaydaanku ku yidhi amayna biyuhu wada gaarin inta ku muuqatana meel cad ma aragtid ka soco iyada ood weyse qabtay ama salaadba aad ku jirtay ama yaadan ku jirin baa waxoogay kugu soo duulay waswaasa ama waxaa mar aadan is-ogaynuun weyse kaa jabtay haddaba shakiga waswaasku marxalad waxay ku kala duwan yihiin shakiguna waxoogay amay neef kaa soo baxday baad ka shakidoo dabad iyo waxbaa yar dhaqaaqay iyo calooshii waxba dhaqaaqay asbaab iyo calaamaad baa jira laakiin wax yaqiin la gaaray maaha waswaaskuna waxaa weeye saas tala joogto buu ku dhihi horta nihi adoon ogana bay weysadu kaa jabtay wuu og yahay wax uu og yahay meel og yahay kaga jabtay inayna jirin waa og yahay laakiin lacalla adoon ogeyn amay kaa jabtay maanta magaalada markaad maraysay ninka waa iska shawaa shaaficiya wuxuu leeyahay islaan gacantaada hadday istaabata ama istaabataan jirkeenu weysadooda kaa jabtaa buu qabaa markaasuu leeyahay niba maanta magaalaad dhex martay magaaladana naagun baa saa u yaacaya amay naagun ku taabatay meelay ku taabtay iyo meeluu ku saleeyey amay maaha qof aa isag marteen amay ku taabatay uu leeyahay oo wuxuu dareemay maaha laakiin maanta adoo magaalada u dhaadhacay intii suuqa la joogay daxmadii laisdhex hordeeyey amayna dhici karin inaadan naag taabanin taasoo kale waswaas baa la yidhahdaa waswaaska saasoo kaleeta ah culimmadu kutub bay ka qoreen si loola dagaalami laha lisii celin lahaa waa waadaatu shayطaani wasiilatu wey kaasi walwal iyo muruguu beeraayo cidina kuma faraxdee waxba ha ka soo qaadin isaga haddaad waswaas maalin kugu soo dhaco saasoo kaleeta aad ajiibto berri intii waxbaa ku darsami intiiba ku xoog badan waxaad arkaysaa waswaaska waxaa ka mid a mid baa wuxuu leeyahay allaahu akbar faatixada dhexda markuu marayo waa waswaasaya wuxuu leeyahay amaadan si fiican u takbiirsanin acuudu billahi shaytaanijinteeda gacmaha u sii daayo muwaalif ka soo bilaabi al amaadan niyadii haynin allah hamzadii iyo niyadii qalbigaba ku kulmeen iyo carabkuma is waafaqeen allahu ak bismillahi cabdishaytaanijin qaar bay laba ragcadood saddex ragcadood ku dhaaftaa si u taagay waswaas bay leeyaha taasu kaleeta qaar baa weysadii markuu weysaystaba wuxuu leeyahay amaadan bilowgii markaad joogta niyoonin bismi illahi raxmaan raxiim kow buu ka soo bilaabi wuu istijaysan wuu ka soo bixi wuxuu marka haddaa isjaysanaysay amay biyo kugu duulduuleen waxaasoo kaleeta waxaa la yidhahdaa waswaas kutub bay ka qoreen culimmadu la yidhahda waxaan ugu qiimo badan intaan anagu aqriyey ibnu qudaama ninka muqniga iska leh kitaabkiisa damu lwaswaas la yidhahdo damu lwaswaas aad in loo dhaleecanaya waswaaska saasoo kaleeta waxaa la yidhi wuxuu salaadda hadduu ku waswaaso oo takbiirtiis u qaban weydo waa laga dhixiyaa waxbaa ka fududaan waxyaaba badanna tijaabo waan ka soo aragnay qofuu yar xurmaynayo oo ka yar hibaysanayo oo qadarinayo oo agtiisa joogaayo hadduu ka nixiyo ama dhag ka siiyo ama hadal waran ahaana ku tuuro waxoogay boqol kiiba labaatan soddon waxaa laga yaabaa inay ka didaan shayaadiinta dida inayna soo noqonin calaa kulli xaal waxyaabaha saas oo kaleetihi walwaswaasa dac isaga tag falaa yasuru midna cid lagu farxa ma aha qaacidada kale wuxuu yidhi waa qadiyo isagu hal juz-iyuu ka soo qaaday laakiin qadiya baabu usuuli fiqi markii mutawalaadkiisa la taga daba dheer wey oo ilaa arbaca xaalaatin u qaybsanta tacaarudu اlasli wاdaahiri masale la yidhahda wey asalkii lagu yidhi wاlcadama alasliya in khulfun cara iyo daahirka qaraa'inta iyo calaamaadka muuqdaa laba kala xukun keenaya laba kala xukun bay keenayaan wuxuu yidhi bilasli khud khud qaada bilasli asalkii iska qabso oo waxaad ku dheganaataa walcadama alasliya in khulfun cara xayثu yunaafii markuu ka hor imanayo addaahiru sida muuqataiyo xaaladda ka muuqata iyo asalkii hadday iska hor imanayaan aduu asalkii qabso ku dheg tusaale kalmaai fi lfalaati biyo meel bannaan oo duur cidla'a ku jira oo xayawaanka iyo xoolihii waxolbisay u cabayeen ay ku soo arooraan oo caadi xayawaanka iyo xooluhu markay ku soo arooraan iyo duur joogtaba wayna cabbaan sida caadiga la yaqaana biyahana way ku dhex kaajaan marka biyihii midabkoodii iyo waxbaa bedelan waxaa ka muuqata raad badanna waa ku yaallaa in xayawaan ku kaajaya maadan arag adigu laakiin xayawaankaa ku soo arooray ee biyaha bannaanka yaalla iyo midabkooda hadda waxaa ka muuqata waxaa xayawaankii cabaye ku kaajayeyba wax ka bedelay asalkuna waxaa weeye almaau ahuuru laa yunajisuhu shayun asalku biyuhu waa daahir adiga wax yaqiinoo nijaaso oo midabkeedii bedeshay ma hubtid laakiin saansaanka way ka muuqataa saansaanka aad bay ugu eg tahay waxaa la yidhaha tacaarudu اasli wاaahiri asalku wuxuu keenayaa wastasxib ilyaqiina ishakun ara walcadama alasliya in khulfun cara buu keenaya asalku daahirkuna wuxuu keenayaa qaraa'inta ku xeeran iyo raadka yaalla iyo sida curfiga la yaqaano inay waxani waxa wax ka bedelay xayawaankii ku dhacaya ee ku kaajaya uu yahay ataahudu bilasli oo biyuhu waa daahir miyaan dhahnaa am naakhudu bidaahiri iyo qaraa'inka miyaan qaadanaa oo asal qaraasilka aan daahirka inta aan qaadano mashaayikh علماء الله علماء الله عفوا عفوا تعال من هذا طيب شو فيه طب يلا يا هذا لا مستعان marka biyihii maca daahirka qaraa'intaasi nooga muuqataan qaadanaa oo xayawaanaadku inay isaga arooreeyaan sidaadna ka muuqdo waxna ka bedeleen mise asalkaan qaadanaa tan wuxuu ku leeyahay asalka qaado isagu qaacida wuxuu ku siiyey ah idaa tacaarada alaslu waaldaahiru faaraajixu laslu asalku baa lagu dheganaanayaa masaladaasi waa masaa'ilka markii uu daahirku xaaladaha qaarkood qaraa'in leeyahay murajaxaad rajaxaadii uu leeyahay masaalka khilaafka fuqahadu aad ay isugu qabtaan wey waxaa la yidhi qaraa'in baa jira waxaa la yidhaha taqaadum اdacwa laba nin baa daris ahayd nin baa halkan gurigaaga agtiisa ah buu guri dumiyey oo wuu xaaqay meesha cadaalad baa ka jirta iyo maamul iyo nidaam iyo kala dambayn baa ka jirta dhulkii buu xaaqay dhulkii buu qoday shaqaalii injineeru u keenay dhismuu ku bilaabay indhahaad ka fiirinaysa dhismihii markuu dhammaystira baa waxaa tiri dhulka anaa lahaa su-aal waxaa taallaa dhulkan ninkan hadduu lahaa intuu ninkan dhisayey ee wax ka qabanayey meeshan dulmi ma oolin oo niman burcada ma haysanin oo maamul iyo dawlad nin ka cabsanaya ma ahayn xaaladda waxaan uga ixtiraazaynaa hadduu ninkan nin mustadcaf oo miskiina yahay ninkana nin xoog badan yahay oo xilligaa unuu fursad u helay waxaa weeye waa xaalad qiimayn la wey laakiin nabad baa jirta nina nin kama adka halkan oo aayar guri intuu dumiyey buu dhisayaa adna waa taagan tahay waa daawanaysaa markii gurigana dhisay kadib baa tihi meesha anaa lahaa intii la dhisaya xaggee jirtay baa su-aal taala waa taagnayde maxaa maalin lagaaga maqli waaye waxaa la yidhaha tacaarud alasli wadaahir daahir asalku waa ninkan muddacigaa bayina inuu keeno laakiin hal tuqbalu dacwaahu ninkani dacwadiisa ma aqbalaayo asalkii muddaciya muddaca calayhi ma marinaa mise daahirkaaba beeninaye waxaan idhahnaa war edab malihido hadduu kusii adkaysan intii xabsiga la geeyo baa shan ulad ugu dhafan shan habeenna haddii la rabo waa la xiri edab darrada meel la fadhiisaa la dhihi masale wey masale khilaafiya wey masale labaad baa taalla nin baa naagtiisi wada joogeen reerkuwau iska dhaqnaa guryana dabun baa laga shiri jiray ninkuna waa un ordi jiro suuqu ka shaqayn jiray sanado kadib bay islaantay tii weligiiba beeli ma siinin nafaqanaydi intaasoo sanaan ka rabaa waxaa leeyahay war ninkan reerku waa uu dhaqnaa dadna waa shidnaaye islaanta nafaqa haddaan la siinin maxay weligeed u hadli weyday intaa maxay u aamusnayd daahirka waxaa xaaladdu keenaysaa inay islaantani wax kala wado oy laqdabo u jeedo sida caadiga la yaqaanana haddii reerka guriga wada joogee dabka u shidan yahay iska dhaqan inay nafaqaysa siinayaan mana kala qortaan markhaatina isuma keenaan asalkii haddii la yidhaahdaaye war asalka naagta ninkan wax ku lahayd haa yaqiinuu ku siiyey ma lahayaa maya adsida xoolaheedi waa lagaa rabaa wey laakiin daahirku wuxuu keenayaa inay waa hora hadli lahayd haddaan wax la biilin laakiin haddaana meeshan laqdabo ku jirto dacwadaa ma aqbalaa oo ninkii inaad bixisay markhaati keen ma dhahnaa mise dacwadaa waan rafdinaay oo waan diidnaa oo waxaan leenahay dacwa tucaaridu lasla tucaaridu adaahira wey waxay dhaheen misaalka kale waxaa ka mid a tacaarud alasli wadaahir xaaladaha aad khilaaf uga taagan yahay nin la yaqiino inuusan waxba lahayn oo faqiir yahay oon shilinba ka dhicin la yaqaano oon dabkaba loo shidin baa nin soo qabsaday oo wuxuu leeyahay hanti badaan baa ninkan xoolahaasaan ku leeyaho iga dha iga xaday buuri de waa dacwa muddaciya muddacaa calayhi miyaan marinaa mise ninkan waa la yaqaanaayoo dad looma shidi jirine xoolaha intaan leeg mana dhaxlin cidsaysayna lama yaqaano xaggee buu ka keenay baan dhahaynaa oo dacwadan aqbali mayne bal marka hore isagaabaan baaritaan u diraynaa maxaan samaynaynaa masaailka nisaaca ee baabulqadaa masaa'il kale oo dhan waxay ka mid yihiin baabulqadaa la ysku haysto waxaa ka mida nin baa naagtii furay inuu furay dalqad ku furay waa la ogaa muddaa ka soo wareegtay waa la wada joogay maanic ma jirin ciddadii baa ka dhammaatay nin bay guursatay maalinkii dambuu soo istaago wuxuu yidhi intayna ciddadii hore dhammaanin baan rajactu idhi haddii inta ciddadu dhammaanaysay ee adoo arka rag kala guursanayeen ee la aqalgalayeen hadday runtaa tahay mar maxaad u hadli weyday ma mas'aladii ihbaatu shawaahid baan la aadnaa mise waa dacwa tunaafi daahira intaan dhahno baan radinaa madhabka maalikiyadu haalibkiisu waxaa weeye tanoo kale waxyaabahan aan sheegnoo dhan dacwada lama aqbalo waxay dhaheen dacwa tunaafi daahira wey waxaa kaloo yidhahdeen nin tuugoo la yaqaano oo akhlaaq xumi iyo xishoo darra lagu yaqaano baa nin oday oo akhyaara oo weligii xumaata lagu arkin buu iska lalmiyey oo wuxuu yidhi uu jeebsiibe dacwadaama aqbalaynaa oo muddaciyo muddacaa calayhim aan ka dhigaynaa mise ninkan ardaalka tuugga la yaqaano horaan xabsiga u dhigaynaa waan garaacaynaa qole waxay yidhahdeen waa in la garaacaa sababtoo haddii taan la ogolaado tuug kasta nin kasta akhyaaru iska lalmin midda kale maxaa nin akhyaarihi goormaa la yaqiinay daahirka iyo curfiga iyo xaaladdu ay ahayd nin akhyaarihi inuu tuug jeebsiibo tuug waxa jeebsiibi jiray masaal kale o dhan oo masaalka baabulqadaa marka la yimaado ninka qaadiga noqonaya inuu ilmaam u leeyahay ay tahay baabu tacaarudi alasli wadaahiri markay iskor yimaadaan kasoo calaa kulli xaal masaalka khilaaf bay keenaan sida masalada ba khilaafka ay u tahay ku tusaaleeyey وكل معروف بعرف انتشر كمثل مشروط بشرط يعتبر waa qaacida la yidhaha almacruuf curfan kalmashruuطi sharطan haddii wax curfiga la isla yaqaano ma uma baahna in la sheego oo lagu dhawaaqo curfigu ama qawli ha noqdo ereyada lagu hadlayo ama ha noqdo camali waxyaabaha lagu dhaqmo wa kullu macruufin wax kastoo la isla yaqaana bicurfin curfiga dhaqan ahaan wax la isula yaqaano curfigaasoo intashara filay oo dadku ay isla wada garanayaan wada hadlaya wax dhex marayo kamili mashruuطin sidii wax la shariyey buu lamid yahay bisharcin lagu shariyey oo yuctabaru weliba la tixgelinayo o la qiimaynayo masalada nusuustaga qayb baan ka soo hadalay amhiladeeda alcaada tuxakim alcaadata fii ma lam yarid taxdiiduhu sharcan ka xirdin wactimid markaan lahayn waxaan kusoo misaalinay dukaan alaab laga gatay oo alaabtan yaa qaadi oo gurigii geyn aan laga wada hadlin oo hadhow labadii nin qoorta isu galeen adu inaad qaadatay ahayd iyo adu inaad ii keentay ahayd waxaa laleeyahay suuqa maxaa caado ah ninka alaabtan oo kale laga gata mi isagaa geeya mise waa laga daldashaa wixii aan laysla tafaftirin hadday caadadu tahay dukaanka nin kale hebaa raroo geeya oo qiimuhu ku jiraa rarku waxaa leeyahy war rar garta waa lagaa hayaay hadday caadadu tahay ninka alaabta gata inuu daldashana waxaa leeyahy war meeshan ninka alaabta la daldasha daldala waryaa waxaa kaloo kusoo miisaaninay meherka gabar baa meher loo magacaabay ma haddaa la siin meherka mise dib baa laga siin lagamaba hadlinba hadhow reerkii ma dhihi karaa meerkii aad soo dhigta gabadhii kuu gurigeyn mayno waxaa loo noqon haddii la isu qabsada caadada haddii curfiga caadadu tahay in la hormariyo meerkana ninkii baa soo shub la dhihi meerka haddii caadadu tahay hadhow sida soomaaliya labadoodu inay ka wada hadlaanna war soo galbiyaa loo leeyahay gabadha waa gar darantihiin taa waa curfiga camaliga ah labadaba curfiga qowliga aan usoo noqono nin baa dhaartay wuxuu ku dhaartay inuusan hilib cunaynin hilib inuunan cunaynin buu ku dhaartay goobta uu joogana mallayga ama kalluunka hilib looma yaqaano hadduu kalluun cuno hadhow nin dhaartiisii jebiyoo dambaabay ma noqon maya waayo hilib cuni maayo markuu lahaaba isaga iyo dadkuu la hadlaya toona mallay hilib uma yaqaanaan saa darteed wuu cuni karaa ama digaag hilib uma yaqaanaan wuu cuni karaa baa laleeyahay hadduu yidhaahdo ninku hadduu ku dhaarto inuusan hebel wax dhex maraynin isaga iyo hebel waxaa loo celin ereygiisa inaan wax dhex maraynin maxaa looga jeedaa maxay dadku u fahmayaan curfiga haddii curfiga iyo dhaqanka loo fahmo inaynan wax wadaagaynin hanti iyo tali iyo wadaagaynin taasunbuu ku dambaabi laakiin waxbana dhex mari maayaan wixii aan markaa ereyga laga fahmaynin ku dambaabi maayo carabta waxay ahaan jirtay inaana daaba fuulaynin buu ku dhaartay gobollo badan baa daabaxa dameeraha keliya looga yaqiinay luqad ahaan gaadiidka la fulo o dhan baa daaba la yidhahdaa iyo wax kastoo dhulka ku socda laakiin daaba fuuli maayo markay yidhaahdaan haddii dameer keliya meeshan loo yaqaana daaba dameerunbaa xaaraan ka noqon oo hadduu fuula uu dambaabi wixii kaleo dhan wuu iska fuuli karaa waa curfiga qawliga ee la isla yaqaano haddii aad erey tidhaahdo ereygaana curfiga la isla yaqaano uu cayya oo lagugu soo dacweeyo oo tidhahdo anu macno kalean uga jeeday lagaa yeeli maayo waxaa waa caytantay qadaf hadday tahana qadaf baa lagugu xambaari waxay yidhahdeen maxaa ka mid a qaybaha tacriifkiiyo sarbeertaa ka mida ereyada sida zaman kastoo la joogo erey cay a jira bere hebel ka warran baa lagu yidhi haddana waktiyadan waxaan soo gaarnay hebela hebel waa macallin oo looga jeeda beenaalo way sooma dhacdo haddii curfiga hebel waa macallin la yidhaahdo ama hebel waa macallin tiraahdo oo been laga fah beenaalo wey laga fahmay oo ku soo dacweeyey inaad cayday waa tacziir waa lagu keeni maxaad u caydaa lagu lehay ninku filagadeys aniga waa macallin baan qur'aan u dhigaan uga jeeday maya maya maya qofku waa macallin waa la isla yaqaan waxa uga jeeda waa looga jeedaa macallin ereyga waxay dadku u fahmayaan wey saa darteed nabigu alay slam muxuu yihi curfigaa isagoo tixgelinaya yamiinuka calaa maa yusadiquka bihi saaxibuka bud markaad dhaarato sida adiga calooshaada ku jirta dhaartu sharcan uma xukunna ee sida dadku intay u fahmaan ay kaaga rumaysanayaan bay xukuman tahay waxaa ka mid a curfiga ninbaa waxaa la yidhi nin oday ah iska cibaadaya salaad badnaa sheekooyin badan buu leeyahy ninkaas qayb bay soomaali wada taqaanaa oo inaad dhiman oodan bishan gaaraynin bay taqaanaa soomaalida taasi aad u taqaanaa taa taqaanaa sooma mid kale uu leeyahay nin aroos aqal gelaya oo reer kale gabar laga siiyey oo ogyahay wax qaraabadiya meesha inay deganayn wuxuu yidhi adeer wax qaraabaa ma kuu degan yahay reerka maya waan gartay buuri adeer maxaa dhacay inta hareerahaas yidhi adeer kaalay intuu gacanta qabtay gabadhu inay kaadida sooma ogid buuri ayib ereygaa curfan maxaad u qaadan habeenkii baa gogosha lagu kaajaa soo ma inaga curfigeena luuqadeeda hebel ugu kaajaa haddaan ku dhaho waan ceeb ka dhigayo gogosha ugu kaajaa wey hadhow buu ku soo noqday wiilkiioo cir iyo dhul meel allaalay meel la ekaatana adeer maxaan kuu sheegay aduma kaadidid miyaa kaadida caadigu ula jeedagow laakiin hadhow haddii qadiyadda ninkaa lagu soo dacweeye sharcan waa la tacsiir gabadh baad cayadaa la dhihi nama cadsoo cadday inay kaadido ay runtaa tahay goosha ku kaadido anigu hool bay ku kaadidaa ma dhihin ereygan curfiga muxuu keenayaa maxaa laga fahmaa ninna wuxuu ku yidhi intuu meel isku arkeen baa wuxuu yidhi war reerihii ka waran adee reerihii haddaan ka imido duqi aabbaha ahaa aad buu u ilxumaa buuli ninka usaa leeyahay duqaabihii ilbulaaya taasuu la jeedaa laakiin adigu curfiga haddii lagu yidhahda duqi aabbaha ama reerka ama abtiga aad buu ilxumaa maxaad u qaadan inu sakaraad aha sooma waxaa la ictibaarinaya sharcan qiimeyn eraygu curfi ahaan dadka se u yaqaanaan wey sax isha hadduu leeyahay ishu way xun tahay shaki kuma jiraan laakiin taamar waxaa laga hadlaya dadku maxay fahmayaan wey curfiga erayga waxa loo isticmaalo wey calaa kulli ha ka soco wa kullu macruufin wax kastoo la isla yaqaana bicurfin curfigiisa iyo dhaqan is inta sharafiday كمثل مشروط كي لسلا شرط استيب ولا مدهي كاسو بشرع لا يسكلا شرط استيب يعتبر لقيمنيه إشارة الأخرس في البيان مقبولة كالنطق باللسان وحيدها الإشارة ده. هي تلمانت هي مدارك قفك دقولك أخرس بعد دقولك لهذا أخرس وحال إلى أصالحان قفك هل يقولن هل أسمنا دقولك لكن سيدة ربا وحال يقان عادي هان قفك هدي وأخرس يهي أصم نمو النقضاء وحيدها هو من نعمة الله على الأخرس أن جعله أصم qofkaan hadli karin nicmada ilaahay waxaa ka mid a inuu ka dhigay midaan hadalka dadka kala maqlin waayo isna hadduuna hadli karin hadalka dadkana si fiican u maqlo had iyo goor walwal iyo naxdin iyo beerlaablaab olol bay ku hayn lahayd nicmada ka maqan intay la eg tahay markaasaa nicmadiiba laga xijaabay dhegihiisa haddaba wuxuu ku leeyahay ninka ishaarada ah ishaarada uu bixiyo ishaaratu lakhrasi ninka akhraska ee dhagoolka een hadlin tilmaanta iyo midaarka uu bixiyaay fil bayaani cadaynta maqbuulatun waa la aqbalayaa kan nudqi sida hadalka bilisaani lagu hadlay baa loo qabalaya waxay yidhahdeen idaa ashaara ilaa kelimati kufrin ninka waxbuu midaaray inuu diinta ka baxay yakfur xukmu riddaa lagu qaadaya wuxuu tilmaamay naagtiisa inuu furay way furan tahay haddii ishaarada la fahmayo la yaqaano haddana jaamacadaaba looga soo baxaayo ama dibloomooyin baa lagu qaataa dadka dadka dhagahala sida loola hadlo sooma abaarta jaamica moosku markii khudbada iyo muxaadarooyinka la aqrinaya wacdiga xataa ka khudbada ka horeeya qolaa maanta dhan gacmaha saa dhihiyo de ninkii yaqaanuun baa fahmayey danka kale waxaa ku dhihi waan maya waxaa tiri baa lagu yidhi waxaa ka fahmi waxaa wax ka fahmnaa iska yar ya hadda waa wax badan caalamka waa midaysan yahay wax badan waa lisu soo dhaweynayaa laakiin ninkan tilmaamo lagu yaqaano wuxuu ula jeedaa haddii uu tilmaamo sidii qof eray cad oo la garanaya ku hadlay xukunkiibu qaadanaya fi اlbayci والnikaaxi والطalaaqi والcitaaqi والhadiyati والsadaqati والkufri والiimaani wax kastaba la dhihi maayo ninkan anaga ma afkiisa ka maqalay isagoo afkiisa waa inuu wax tiltilmaamo tiltilmaantiisa la yaqaanaayo waxay lamid tahay afkiisa waxbuu gadi waxbuu soo iibsan waxbuu bixin qofbuu wax ka qaadan oo ka aqbali waxbuu guursan waxbuu meherin waxbuu furi waxbuu kala fasaqi xataa qaadi hadduu noqdo ishaaratu lakhrasi alishaaratu almachuudatu lilakhrasi kalbayaani bilisaani carabka oo laga hadlay lamid tahay marka amhiladeeduna aad bay u badan tahay cibaadaadkiina waa lamid si tawxiidka loo aqbalay baa loo aqbalay cibaadaadkiina hadduu cibaadaadkiisaa yidhaahdo inuu salaad galay baan ka soo qaadaynaa soo ma inuu salaad galay baan laga soo qaadi wahaakadaa cibaadaadkiisa inuu wax niyoonayo inuu waxaa samaynayo inuu waxaa akrinayo tiisaasa ilahi subxaana wa taala ajirkiisana ku sin ina alkitaaba kalkhitaabi yuqbalu laakinahu bilqasdi minhu yucmalu ina alkitaaba qoraalku kalkhitaabi sida hadalkaa yuqbalu loo aqbalaa laakinahu qoraalku bilqasdi niyo baa yucmalu minhu lagaga camal falaa wixii la niyoodo waxaa la yidhi alkitaabu kalkhitaabi axkaamta sharciga wixii aad qorto wixii aad ku hadashuu lamid yahay faman nataqa bilkufri oo diintii waa ka baxay qofkii yidhaahda carabkiisa ka yidhahda kafara waman kataba alkufra oo yidhaahda diintii waan ka baxay qora kafara afkiisa naagtii waan furay ninkii ka yidhaahda way furmi waman طallaqahaa bilkitaabati taluqat laakiin waxaa shardiga kitaabada mar kastaba inay qofka niyo la socoto sababtoo ah markuu qofku leeyahay wax qorayo inuu wax kale ka sheekeynaya laga yaabaa fircoon baa wuxuu yidhi ana rabbukum اlaclى haddaad qorto anigaa rabbigiinii sare ah waa in lagaa hubsadaa ma cid kale ka sheekeynaysa mise adaa iska hadlaya hadduu yidhahdo anaa iska hadlaya khalaas intaha hadduu yidhahdo mid cid kale aan ka sheekeynayo jumlaha isku toostoosinayaa niyaday ku xihan tahay marka kitaabadu saa darteed طalaaqa markay ka hadlayaan waa kay u qaybiyaan sariixu طalaaq wa kinaayatu طalaaq hareysan طalaaq ku cad iyo ereyaan ku cadayn oo niyad u baahan niyadda waxyaabaha kinaayatu طalaaq waxaa ka mid a qoraal markii wax lagu furayo hadduu qoraal wax ku gadanayo iyo qoraal hadduu wax ku furayo iyo qoraal hadduu wax ku guursanayo qoraal hadduu wax ku bixinayo waa inay niyo iyo qasan la xiriirtaa ujeerintan uu ula jeeday ina alkitaaba kalkhitaabi buu lamid yahay yuqbalu waa la aqbalaya laakinahu bilqasdi baa yucmalu minhu lagaga camal falayaa laakiin waana waana kinaayaado sarix maaha waa hadal niyo in lagu kaba maahane had iyo goor aan ku caddayn وكل ما يثبت بالبرهان يا آه لكنه ضميرك كتابك مو نقون يا قرالك إلا واحد لقى هذا يحونك الله سيني وكتابك خطابك ماها وكل ما يثبت بالبرهان فذاك ساك الثابت بالعيان وكل ما يثبت وحكسته كسقنا بالبرهان مرخاتي يحجدي كسقنا فذاك وحول مديه كالثابت وحكسنا بالعيان أركتي وحول أرمتا هدي أركته saa shaki kaaga gelaynin oo xukum sharci ahaan inaad xaqiiqa ugu salaysan loo baahan yahay inaad khilaaftana aan loo ogolayn waxaad indhahaaga ku aragtay waxaa lamida wixii markhaati sharciga ku sugnaada haddii aad maanta bishii ramadaan aragto oo bishii inay bilatay aragto inaad soonto sawaajib kuguma ah hadday markhaati sharciga ka markhaati kacaan bishii inay arkeenna sidoo kale waa kugu waajib ma daba mari kartid waxaan haddaad og tahay hebel inuu hebel siiyey ood goobjoog ahaydood arkaysay markuu hadiyadda u siiyey hadhow inaad arintaa ka leexata kuma banaano waayo adaa yaqiino hadday markhaati sharciga ku markhaati kaco qofkan inuu qofkan hadiyad waxaan u siiyeyna inaad khilaafta lama ogola waa inaad sidaa u qaadataa nin baa nin dilay waad arkaysay waxaa la xukuma sharcan hadday markhaatigii loogu talagaloo sharcan qiimaysan ku markhaati kaca ninka inuu dilay sidii adoo arkay xukunkeeday qaadan sharcan وكل ما شيء كستو يثبت بالبرهان مرخاتي iyo xujada markhaatiga ku sugnaaday fadaaka ka markhaatiga ku sugnaaday ka saabiti bil ciyaan wax in dhahagood ku aragtay ku sugnaaday wala xukun yahay inaad khilaafto oo daba marto oo ka leexato lama ogola waa iska xukun sharcan aniga ma yeelayo ma arkaynin dad un baa saa yiri laga yeeli maayo ama xaasdi anigu ma soobayo salaadii subax baa dhagwaagii bariyay laba markhaati oo markhaati looga qaateena ku markhaati kacay waagii inuu baryey aniq wax barye ma arke waan iska sii cuni raashinka maalin soon miyaad dhihi kartaa maya waa mukhaalafo sharci oo cad odan geed ugu gabanin ood u xaydxaydaytay wey haddaad samaysaas saas darteed si wixii aad aragtay sharcan inaad raacdo ay u tahay wixii markhaati sharciga ku markhaati kacayna sharcan waa inaad raacdo weeye qaacidadu qaacidada ku xigta waxaa weeye intaa waxaa ku dhammaaday qaacida lix iyo labaatanaad ah qawaaciddii soo hoosgalaysay shantii qaacidee alqawaacid alkhamsatu alkubraa la dhihi jiray inta soo hoosgashe uu sheegayna waa kow iyo labaatan qaacido marka lagu daro shantii alqawaacid alkhamsatu alkubraa la yidhaahdo lix iyo labaatan isku dheh intii badnayd qawaaciddii inuu laabihii u aragtaan soo maha toddobaatan iyo laba qaacidaan rabna inaan gaarno haddana wuxuu sheegay qawaacid caamo ah oon shantan qaacido midna toos u hoosgelinoo axkaam guud ah buu ka hadlayaa yana qawaacid dooru ka sheegay wاlxukmu fi اlwujuudi wاlcilmi tabac cilatan ilaa maa tacabuda wadic halkan wuxuu ka hadlaya axkaamta shariicadu waa laba qaybood axkaam cilal leh la yaqaano oo ciladii loo waajibiyey la garanayo iyo axkaam ciladii loo waajibiyey aan la garanaynin axkaamta aan la garanaynin cilada loo waajibiyey waxaa la yidhaahdaa alaxkaamu tacabudiya kuwa ilaahay lagu adoonsanayo oo adoonnimadaada bal inaad ogolaato waxan waxa lagugu diray ama garo ama hagaranin laakiin addoon laleeyahay oo wixii loo diray aadi inaad tahay iyo in kaloo amar qaadanaya lagugu talagalay inaad lagugu tijaabiyo saa darteed axkaamtu mararka qaarkood lilibtilaa'i baa la isu faraa laa litanfiidi xukm sharciga markii lasfaraya mararka qaarkood ilaahay uma fara dadka inay fuliyaan oo la yimaadaan laakiin bal inay isu diyaarinayaan baa loogu imtixaanaa sida nabiyullahi ibraahim riyadii markuu ku arkay ani adbaxuka fandur maadaa tara ilaahay uguma talageliy ibrahim wilkiisa inuu gowraco laakiin waxaa lagu imtixaanayay bal inuu isu diyaariyo sanadana waxaan kusoo maraan u malaynayaa nadmul waraqaad soo mahay waxaan kusoo marraansinaya maya waa madumada sacdi oon maray baan moodayey anaa ku qaldabay marka axkaamta sharciga qayr baa qaar baa ibtilaa wa imtixaan looga jeedaa qaar qaarna waxaa looga jeedaa inaad samayso ninka askariga ah marka la amrayo qasab miyaa inuu ogaado waxaan loo diray ujeeddada loogu diray sababta loogu diray silmaamar qaato wey ninka ardaygaa markii meel loo hawl loo dirayo qasab miyaa inuu ogaado waxa loogu diray sababta loogu diray inuu ogaada qasab miya haddiise la yidhahdaa meesha aad anoon ogaanin aadi maayo ma dhihi karaa maana waxaa waye nin hogaansamaya ma aha baa la dhihi sooma kadaalika adiguna rabbi baa kulehoon addoommo u nahay qasab maaha wax kasta in la inoo sheego cilada iyo sababta la inoo faray qaarna waa lainoo sheegi qaarna waraa dhaqaaq baa laina leeyahay waxaan leenahay salaadaha shanta salaadood mid maxaa xilliga duhurka looga dhigay oo waktiga looga dhigi waayo waktiga duhurka maxaa lagu doortay markasta duhurka laga dhigayo salaada duhur maxaa afar ragcadood looga dhigayoo sida maqribka saddex looga dhigi waaye ama sida subaxa laba looga dhigi waaye subaxii labaa laga dhigay duhurkiina waa afar maxaa la isu dabamarin waayey maxaa afar duhurka looga dhigay subaxa maxaa laba looga dhigay cisho afar maxaa looga dhigay axkaamta cabudiya weeyo waxa looga dhigay ma garan karno laakiin waa laga dhigay waa inaan qaadanaa bishii ramadaan baa timid sanadka dhan maxaa bisha ramadaan loo doortay halla sooma loo yiri oo shacbaan iyo rajab looga dhigi waaye waxaa yimid xajkii xajkii markuu yimid baa waxaa la yidhi xajka maxaa bilaha keliya looga dhigay tobankaa dilxije maalmahaas ayaamulxaj ee maalinka carafa la istaago maxaa zakiya safariya looga dhigi waaye maxaramiya safariya maxaa looga dhigi waaye axkaamtani axkaam waxaa weeye loogu talagalay shay tahay inaad u qaadato maxaa loo yidhi kacbada ha loo jeedsado oo meel kale ha loo jeedsado loo dhihi waaye siday ayaan daran iyo lahaayeen waxyaabahaasoo dhani axkaamta cabudiya la yidhahdaa waa qayb qaybna axkaam waxaa la yidhahdaa mucallala wixii aan baabulcibaadaad ahayn asalka axkaamtu cillad bay leedahay la yaqaano laga yaabo aniga adigu inaynaan garanin lakiin ahlucilmigu way yaqaanaan waxaa la xaaraantinimeeye khamriga sababta loo maxaa loo xaaraantinimeeye khamriga khamrigu maskaxdu bedelaa qofka aadamihiina xayawaanka kale waxaa kaga fiican tahay waa caqliga adigiyo looda iyo geela iyo ariga iyo digaaga iyo dameeraha iyo doofaarada waxaa idin dhexeeyey ayda caqli baad kala duwantihiin way cunaan waad cuntaa way gaajadaan waad gaajataa way cabbaan waad cabtaa way neefsadaan waad neefsataa way seexdaan waad seexataa way dhintaan waad dhimataa ishwi maxaa kala duwan caqli baad kala duwantihiin caqligii haddaba wuxuu sababay inay takaaliif iyo waajibaad diineedku fuulaan dembina laguu qoro ajirna laguu qoro caqligu shanta arrimood wuxuu ka mid yahay shariicadu sinab in lagu xadgudbaa inaan ogolayn xataa ninkii caqliga laha hadduu yidhahda usaan rabaan ka yeeli aan laga yeelayn saa darteed waxaa laleeyahay caqliga hadduu waxyaalo sameeyo horta caqligii lagu sharfay buu xoolahoo kale iska dhigay kow kayru mas-uul buu noqonoo wuu caytani afkiisa wuu daldalmi kayru mas-uul buu noqonoo wuu dagaalami shilal buu geli waxbuu jajegin saa darteed khamrigan hala xaaraantinimeeyo umulkhabaa'is kullu fasaad iyaday ka timaadaa dhacdooyinka ka dhacaya masaa'ibka ay caalamka maanta keentana waxaad ogtihiin wey halkan haddaan joognana friday night waa taqaanaan xalay oo kaleeto habeenka ugu fasaad badan wey isbuuci oo dhan bahashii shaqada loo kalla haye lagu dhergilaa baa galabta jumcada laga dhergaa soo maha kaasaa habeenka waxaa ka meelaha mantagaya ka shilka gelaya ka muraadaha jajabinaya ka dhiigu ka daadanayo waxaasoo dhan maxaa sababay bahashaas sababtay alla ilaahay khamri in la xaaraantinimeeyo way tahay qisaas baa la waajibiyey maxaa yeelay dadkii dhiigga in la badbaadiye haddii la rabo qofku waa inuu ku talagalaa haddaad wax dishaadna waa lagu dili markaa unbuu dilka ka istaagi tuugga ha gacanta ha la gooyo maxaa loo yidhi xoolaha iyo hantida dadku ay ku soo daaneen ay ku soo dhidideen si fudud iyagoo isdhigtay in lagaga hoos qaado baa lala dagaalamayaa waxyaabaha waxaa la garanayaa xikmadda ay leedahay amaasha waa labadaa qaybood kow qaybta dambe ee tacabudiga ah ciladii sababkii loo waajibiyey ciladii marka la helana xukunkii waa joogaa ciladii haddii la waayana xukunkii ma joogo wuxuu yidhi walxukmu xukumka fi lwujuudi joogitaanka iyo walcudmi walcadami la'aanta iyo maqnaanshihiisu tabic wuxuu raacaa cilatan ciluu raacaa ilaa maa nooc xukunkii maahane tacabudan isku cibaadaysi dartii wadaca loo dejiyo aan ciladiisaba la garanayn bal mararka qaarkood ficilka tacabudiga ah haddii ciladiisii la yaqaano ciladii zuusho ficil kuma zuulo xukun kuma zuulo haddaba tacabudiga inaan ciladiisii garayna waan soo sheegnay tacabudi aan ciladiisii raacaynin lana yaqaano amhiladeedii lahayaa jira waxaa ka mid a alramlu fi ashwaaq اluula min aawaafi kacba marka la awaafayo toddoba jeer baa la wareegaa nabiga waxaa la ramala alaaan wamasha arbacan saddexda hore waa la rucleeyaa waxoogay sababtii loo jideeye waxay ahayd waa la yaqiinay cumratulqaba markay nabiga saxaabadu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam reer qureysheed baa dhinacaa fadhiista waxay dhaheen qodyo meel qaliila ka yimid oo dhoobay ah oy janeeco ibar ka dhigtoo wada malaaliyaysano calooshu wada buuratay or lugba qaadi karinoo neef dhabaya baa iman doona yidhaahdeen markaasaa daawasho loogu soo istaagay dacadowga waxaa la yidhi dhuux sagaarana waa loogu subkadaaye nebigu wuxuu faray kacbadu waa afargees xaggay fadhiyaan xagga ruuxa socda way arkaan xagga ruuxa socdana way arkaan inta xagga socda laakiin geeskan nabarkaa ma arkaan waxaa la yidhi halkaa orod ka bilaaba soo wareega markaad xagga ku libidhaan yar nasta xaggan idinka hordaya ka soo baxa saddex jeer wuxuu isagu u haystaa marka orodkii un inaad waddoodan istaagin gaaladii way jabtay maka wada muslimiin bay noqotay maalinka gaaladaasaa loogu jiba tuuradao dholotus dhehayd laakiin xukunkii waa baaqi ilaa hadda waa la degdegi ilaa hadda xukunkii in la ordaa waa baaqi iyadoo waxa meesha jooga dhan muslimiin yihiin sababtiina ay zuushay cibaadadaadku saasay leeyihin laakiin mucaamalaadka maxaa ka mid ah waxaan idhi wixii maandooriyaa waa xaraam maadadii hadday isbedesho oy maandoorinimadii ka baxdo ma xalaal baa mise waa xaraam xalaal wey waa la cabbi karaa nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam khamradii oo khal isu bedeshay markaasuu wuxuu u sheegay dadka inay banaanta inay dhibaatana si imaam muslim wariyey haddaba cillada waxyaabahan loo xaaraantinimeeye waa maandooriye haddii xaddii maandooriyenimada uu ka baxo xalaal buu noqon xoolahan waa kaa xaaraam inaad u dhawaata maxaa yeelay waa milkulkhayri biduuni idnin idan la'aan ay milkulkhayrna tahay baa lagugu diiday waad gadatay milkulkhayrnimadii waa zuushay cilladii taxriimka soo maa hadda idanna uma baahnin waa xalaal waad geli horey baad u geli waxyaabaha saasoo kaleeta ciladeeday had iyo goor ku xiran tahay ciladii bay ku xiran tahay had iyo goor waxaan nidhi qisaastu dilka ulakaca ee kasta ah baydi qisaas ka waajibtaa laakiin dil baa yaalla ciladii ulakac ahaydna maehe waa kama diyo iyo maqbaal raadsan qisaas ma jira warkii haddii ciladii la helo maanicna uusan jirinna xukumkii waa lagu dabaqi ciladii haddii la waayo nin baa dhintay dad baa xorihiisa raba inay qaataan ciladay ku dhaxli lahaayeenna ma taaliya asbaabtii miiraadkay ku dhaxli lahaayeen wada dhalashadii ama xiriirkii guur ama welihii midna ma yaallaan warorta kuma hidiin way yeesheen way dhaxlayaan haddaad leedahayna waa la dhaxli haddaadan lahayna dhaxli maysid alxukmu yaduuru maca cilatii wey waalxukmu fi lwujuudi iyo walcilmi walcadami la-aantaba tabiic wuxuu raacayaa cilatan buu raacayaa ilaa maa shaygii wadica loo dejiyey tacabudan in laisku cibaadaysto laisku adoonsado oo ciladiisa aynan garanaynin ama cibaadaad amaani والفعل إن يسبق وجود السبب فذاك اللغو كونه لم يحسب فمن يطلق قبل عقد لم يقع أو يتصرف قبل ملك امتنع فكما حكى المؤلف رحمه الله تعالى حكمك وحوله وحل إلى هذا السبب يا شرط سببته waxyaabaha xukunka yada la-aantii aanu jiri karin hadday joogtana uu joogayo waxaan leenahay qoraxda waagu salaada waagiga fajarka dhalashadiisu salaada subax buu waajibiyaa fajar hadduu dhashana salaaddii subax waa waajib haddaanu dhalanina waajib maaha qoraxda dhicitaankeeda waxaa ku banaanaada ninka sooman inuu afuro hadday qoraxdii dhacdana way ku banaanaan afurku haddayna dhicina ilaa fi ayaami dajaal marka laga soo reebo iyo qolada qutbi shimaali ku dhow ee mararka qaarkood afar iyo labaatanka sac qoraxdu ayna dhicin qole waxaa jira alqutbu shimaali qoladan u dhow weliba norway qooyigeeda ah bisha juun afar iyo labaatankeeda ilaa lix iyo labaatankeeda soddon iyo lix iyo afartan iyo sideed saacdood bay qoraxdu u muuqataa oo qoraxa arkaan kuwa kalena way ku soo dhawaataa magaalooyinkoodan osli iyo stockholm casi swedishkii salaada subax iyo salaada maqrib saddex saac iyo bar baa u dhaxaysa yaa ilaa badnaan afar saac iftiinkii maqribka aad ku tukatay adoon toosh qaadanin nalna u baahnin magaalada saad u maraysaa salaad subaxna tukan afar saac habeen inaad maqribka tukan toddoba saacna waxaa tukan salaadii subax saasa kadib waa seexan wakti dhowna soonku xilligaas ugu soo aadi doonaa marka xaaladda saasoo kaleeta tan waagaa marba qorax hadday dhacayso waa in la sugaa laakiin qoraxda haddayna dhacayni see la yeeli xadiidka dajaal baa tilmaamo faqduruu lahu salaadihii waxalba maqribka xilligii la tukan jiray waagay dhici jirtay ugu dambeysay baa la afuriyo la tukan taa waa xaalado istifnaaya laakiin asal ahaan waxaa weeye qoraxda dhicitaankeeda in la afuro ku banaanaataa haddana dhicinna ma afuri kartid qofku hadduu xoolo zake gaaray leeyahay umbaa zake laga rabaa hadduuna xoolo zake gaaray lahayna maba laga rabo haddaba walficlu ficilku in yasbiq hadduu ka hormaro wujuuda sababi sababkiisii oon lahaynba haddaad samayso fadaaka lagwun waxba kama jiraan weeye kownuhu waxaa fadaaka kaasi lagwi weeye kownuhu ahaanshihiisaa lagwiga uu ku yahay lam yuxsab aan la xisaabin waxba laga soo qaadi maayo salaadii sababkeedu waa dukhuulu waktiha qabla dukhuuli waktiha la iska tukatay salaada duhuran sooba gelin bal farda duhri arbaca rakacaatin allaahu akbar baa tiri waxba kama jira allahu akbartaadaas allahu akbartaada waxba kama jiraan salaada subuxun la gaarin baa waxaad niyootay salaad subuxo markaasaad allahu akbar tiri adoo og waktiga allahu akbar maa laa yacni awey tan salaad maaha ma xiran waktigii lama gelin tusaalayo kale faman yuطalliq qofkii furo qabla caqdin lam yaqa ma isnaaguusan qabin buu furay ma furmi naag bu meeshaa socotuu yimi wuxuu yidhi saddexdii baad igaga furan tahay ama wuxuu yidhi haddaanku guursado waad iga furan tahay hadhow buu guursaday wixii hore laqwi buu ahaa kalaam laqwi maa laa yacni kalaam maa laa yacni abuha hadalkii hore laqwi min alqawli buu ahaa wax ka soo qaad male faman yuطalliq qofkii fura qabla caqdin caqdi ka hor lam yaqac ma dhacayo dalaaqaas inama alaaqu liman akhada bisaaqi wey qofkii xali gacanta wax ugu jiraan wey aw yatasarafa ma qofkii ku tasarufa qabla mulkin intaanu wax mulkin intanac waa rebaya alaab aadan lahayn baan taalla meeshan waad gadaysaa waxba kama jira gatitaankaaga ilaa mas'alatan istathnawhaa oo idhahaan masalatu baycu lfuduuli beeca faduusha fadul waa facliga fogta waa fudulki beeca fadulsha ma taqaanaan beecda alaabbaad aragtay qiimo way fiican joogta waad soo gaday ninkii ahaa baad u timi waxaad tihi alaabtii qiimo fiican baan kuwa intaas kugu soo galay minhu ogolow hadduu ogolaado beeca waa sixi ogolaanshihiisuu ku asaxay laakiin adaa iska soo qaaday meel alaab waxan aadan aqoonin baad soo qaaday waad gaday ama qof baad tihi anaa ku siiyey qaado أي تصرف أما هباء أما تبرع أما بيع أما الرهن بقيدة وح آذان لهين وحبا كما تراوي لا بيع في حديث يا رب يسري كلا ولا تبع ما ليس عندك حديث يحيى حكيم بن حزام ولا بيع ما لا يملك نواجره لهم وقالوا قف وحسن لهين وقالوا allaahuma cuquudii salamki iyo istisnaacii iyo waxyaabahan soo marray laga soo reebay maahan taasina waa qaacidada oo kaleeto camalku sidiisaba qabla inciqaadi sababihi hadduu dhaco waxba kama jiraan nin baa yidhi zakaan bixin isagoon xoolo zake ka go-aan ba lahayn sadaqa caadi ha ku noqota laakiin tan zake maaha wayustafnaa min daalika arrintaa waxbaa laga soo reebi فاعلم هداك الله أن القاعدة ليس بشرط كونها مضطردة فقد ترى بعض الفروع خارجة وقد تراها تحت أخرى دارجة سمعنا صبر يستثنى من ذلك الحج حتى دون سوء هذا قفك قبل قبل انعقاد سببه وسن أهل النقر أنت وجوب كيسي صح حج كحج السبيل وغيره كما سأل ساسا كصر لا يصر يا على كل حال وقد يباح الشيء إن تقدم على وجود الشرط في من حتم كمن يعجل الزكاة قبل ما يحول حول من نصاب تمم وقد لا أركاوي حرف قبل يرادو لكن إذا هدو ماضي قالنا تحقيق بفايدية هدو مضارع قالنا تقليل بفايدية غالبا لا دائما لا دائما وحالها يا سوى مضارع انتو قال تحقيق فايدية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم حلقيا بين الأغنية ماضي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إلى إنه قال الله يا بيابه وهكذا تحقيق بمركز وكذا فقريبا السياق كانت لكن غالبا تقريب بالفايسة وهذه منها masaladani amhiladeedu aad bay u yar tahay xataa qaaluu halkan miaala u sheegay keliya leedahay saa darteed wuxuu yidhi waqad yubaaxu shay shaygii in la banneeyaa la arkaa idaa in taqadama hadduu ka hormaro calaa wujuudi shardi shardiga joogitaankiisa fii man xatama wixii laazimaya sababkiisii la helay haddii sababkii la helo laakiin shuruudii aynan dhammaystirnayn oo aad wixii samayso saxa kaman yucajiru zakaata sida qofka zakada dedejiyey qabla maxawul qabla maa yaxuulu intaanu soo waroogin xawlna huwa sanad min nisaabin tamama nisaab dhammaystiran nisaabkii zakada ka waajibi jirtay xoolihii zaka lagu lahaan jiray wuu hayaa marka shardigu waxaa sidaa intaa markay gaaraan kadib sanad inuu soo wareego sababkii waa la hayaa laakiin shardigii sanadka wareega haon la gaarin zakadii ma hormarin kartaa ha walaslu fiiha xadiidkii nabiga alay slam loo keenay saddex nin inay diideen oo midna khaalid ibni waliid ahaa midna cabaas uu ahaa mid kale muxuu ahaa yaa ii sheega saddex nin baa waxaa lagu soo dacwooday nabigu inay wax bixiyaan inay diideen khaalid ibni waliid iyo cabaas ibni cabdilmuطalib iyo ibnu jamiil nabigu waa ka yidhi amaa khaalidin fainakum tadribuuna khaalidan waa ka gardarantiin xoolahan aad leedihin zaka ka keenba waa xoola waqaf oo jidka ilaahay u waqfay iyagoo dhan baa ilahay dartii u bixiyeen muxuu zaka ka bixiyaa amaa cabaas fahiya calaya wa miluha macaha laba sanoo horumarisaan ka hayaa bay culimadu ku fasireen markaa halkay deliishanayaan anaaba laba sanoo horumarisa ka sii qaaday wa ama ibnu jamiilin ninka ibnu jamiil la yidhaha isagu waa idin daran yahay wey فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فلا يربي حديديه حديديه إنه كشكري وشكري أبا القدكي نعمل شكري يجي سمايه فقير بوها إلهي بوحسيي كي رأيه قوى فقير نمالي بوار قوصر ياوي نحن شاهدكم وعباس لبصر عن كسيها يا حديدك فهي علي ومثلها معها مركا ليلاد لو تفسير بيقلياني تفسير أنا وحاكمنا sanad iyo lababa anaa ka sii qaaday tacjiilu zakadu ay yidhahdeen laakiin sababkii nisaabka ahe waa la hayaa laakiin soo wareegii sanadka habaan la haynin marka shaygu sababkiisa kama hormari karo laakiin shardigiisa wuu ka hormari karaa wey وكل ما يحرم فعله حرم أمر به وبذله فلا ترم وكل ما شيء كستو يحرم فعله إن أتصميس أي حرام كاته حرم وحا حرام أمر به إن أدتك عمرته وبذله إن أدبحسه فلا ترم هبلبد وحي الأهلين ما حرم فعله حرم طلبه وبذله أنا وحي حرام كان نقطنا سميسه تبكينا سمية تراهده أما أقلات إني سميان منا لقوم أقلا خمرك ما عبك تبدا لويس قفنا العب تراهده أما أتكب الحساب أما أبو مسؤول كو كان ريبي كرادو أقلاتين وعبو مكر في سمية لما أقلا وحقا عينا كله shay haddii ilaahay xaaraantinimeeyo haddii in la gado oo laga ganacsana waa xaaraantinimeeyaa ina aladii xarama shurbahaa xarama baycahaa tunawil khamriga xadiid kale ibn mascuud ee nabigu lahaa ina allaha idaa xarama shay-an xarama samanahu qaacidan laakin yustatnaa minha waxbaa laga soo reebaya waxay dhaheen wax adiga xaaraan ka ah dadkana xaaraamaan ka ahayn waxay dhaheen yaxrumu cala arajuli lubsu dahabi waalxariiri laakiin haweenkiisii iyo dumarkii wuuna u gadi karaa waana siin karaa xirtana waa dhihi karaa oo isagay xaraam ka tahay e iyaga xaraamka maaha hadan kadaalika haddaad xoolo riba hayso xoolo riba aad haysaa adiga hani baatoo kuma banaana warwaasida dumarka qaylada loo fadhiilaayo waree dhahaya ma ka daysaan yaa miir qabo haddaba sideedaba ribaad haysaa xoolaa adiga hani baatoo riba inaad cunto kuma banaana laakiin waxaa kuu banaan miskiinka iyo fuqarada iyo inaad siiso badluhu baa banaan maa yaxrumu ficluhu wayajuuzu badluhu masaalka lasoo rebaya ka mid taha wakulu maa shay kastoo yaxrumu ficluhu xaraam yahay xaruma waxaa xaraam noqonaya amrun bihi in laysfaraa xaraama ood sameeya bad ku tiraahdo wabadluhu inaad dhiibtood adigu ogolaatood bixiso ama amaraad qayb ka qaadatana xaaraan weye ila tacaawun cala ismi alcudwaan bay noqone ee falaa tarumha dalbin arrintaas xaraam ha u qasin ficil iyo amar iyo badl midnan ha ku samayn wakulu shayin asluhu lxilu wa fii cibaadati mancun bilaa idni yafi alaslu fi lashyaai alibaaxatu ila alcibaada wuxuu yidhi alaslu fi lashyaai wax kastaba inuu xalaal yahay weye laakiin cibaadada marka la soo gaaro sharcigoon ogolaanin cibaado lama samayn karo waxaan leenaha naftu fi asyaa alibaaxa waxaad u timid xayawaanaadka duurkaad ku jira in intaad soo disho aad hilibkiisa haddaad gowracda cuntaay waa xalaal ilaa wixii sharcigu reebay maahane la dhihi maayo xayawaankii cusubaad aragtaay ma xalaalba ee waxaa la dhihi igu xaaraantinimeeye ma jira dhirta iyo geedaha la isticmaalayo wixii aan barar gaara ka imanayni isticmaalkeedu waa mubaax ilaahayna wuxuu idiin abuuray baa layidhi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican qaacidada alasl fi ashyaa alibaaxa ah waxaa laga soo reebayaa ashyaa waxaa ugu mashhuursan saddex arrimood mid waa madan uu sheego cibaadada wey ma dhihi kartid alaslu fi salaati alibaaxa intaan doonayo salaadaan doonayo waktigaan doonaan iska tukan in sharci iga reeba maahane may sharcigu shan salaadood buu jideeyey mid laaxid ma ku dari kartaa maya diintee jidaysay baa lagu dhihi cibaadaad la timid daacaad la timid soon ha noqoto salaad ha noqoto ha noqoto tasbiix iyo adkaar la akrinaya ha noqoto waa inay sharciga sal ku leedahay wa kullu shayin asluhu alxillu wey wa fii cibaadatin cibaadana mancun baa u sugnaaday bilaa idnin idan la'aan iyo fii an ya'tii mina sharci ka imanaya yaa sharciga wax ka yimid oo idana haddaanu jirin cibaadada waa mamnuuc cibaado keliyu sheegay wayustathnaa min daalika cibaadadii mancita asalkeedu am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi اllah man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddu man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu waxyaabaadi jira badan nusuusaa tilmaamay qadiyadan ah alaslu fi ashyaa ibaahu cibaado keliyu ka reebay laba arrimood oo kalea laga soo reebaa alaslu fi labdaaci alxurmatu wey xiriirka gogoleedee rag iyo dumar dhexmara asalkiisu waa xaaraan ilaa maa waafaqa sharca dhihi maysid alashu fi ashyaa alibaaxatu oo anuu naagtan dariiqa kula kulmaba waan dhex dabaalan marna waxaad dhahaysaan gabdhahan mikrofoonka ushidoo kor ugu qaada marna buuqoodii rasuulka ka jegay wanaag gabdho gabdhaha qayladiinaan ka fadhiilaanay ordana dhaafo casharadii ka akhrisanay qaylada naga dhaafo waxaan leenahay alaslu fi labdaaci alxurmatu xiriirka gogoleed ee rag iyo dumar dhex mara ku xambaari maysid alaslu fi ashyaa libaaxa oo dhihi maysid anugu dariiqaan iska wareegiyo islaanta arkaba foodan ka midhay oo maxay ii diiday alaslu fi ashyaa libaaxa la ayi xiriir kastooo rag iyo dumar dhex marayaay gogoleed waa inuu sharciga soo maraa marka hore wax kastoo sharciga jidkiisii soo marin xaaraan wey mas'ale labaad baan ka soo reebaynaa alaslu fi luxuumi alxurmatu hilbaha xayawaanaadka maaha hilibka qalani asalku inuu xaaraan yahay weeye ilaa la xaqiijiyo sharciga si waafaqsan loo gowracay xayawaanka lo'da iyo geeri iyo ariga iyo dhammaantood waa xalaal in la qasho oo la gowracdo waa xalaal laakiin hilib markay noqdaan asalku waa inaan la cuni karin ilaa la ogaado si sharciga waafaqsan in loo qalay sharciga si waafaqsan in loo qalayna labaa lagu ogaadaa imaa bilxaali daahiri oo dadka iyo meesha la joogaayey waa dad muslimiina caamaha iska jirto jahli ha iska jiro mukhaalafaad ha iska jiraan hadday rabaan laakiin asalku muslimiin weeye si diinta ilaahay waafaqsan baana loo qashaa saasaa la yaqaanaa taasi waxaa weye hilibkaad aragtaba meeshaa lagu qalay waad cuni kartaa adoo ku xambaaraya asalkii qolaa ka shakeeya taasoo kaleeto nabiga u timid oo markaasuu wuxuu yidhi samullaha antum wakulu idinkoo bisika u qabtaa cuna wuxuu diidanaa dad muslimiina xoolahan soo qalay asalka muslimiintuna si sharciga waafaqsan bay u qali jireen amuu nin jaahila soo qalay amuu amuu amuu waswaas wey waxaasoo kaleeto haddii laakiin aynan saa ahayn waa xoolahan inaad og tahay si aad ku ogaataba in si xalaala loo qalay haddii meel xoolaha la toogto aad joogto ama la ciijiyo ama xabad madaxa lagaga dhufto ama digaagga biyo kulu lagu tuuro ama koronto lagu garaaco haddii ay xooluhu meesha sidaa ka jirto hilib aadan ogeyn inuu dariiq xalaala soo maray inaad cunto xaaraan wey hilibka ama loo ha noqdo ama geel ha noqdo ama ha noqdo ari ha noqdo ama digaag ha noqdo wax kasta oo gowrac u baahnaa meesha dadku isku dhaxyaaca ay tahay waa inaad ogaataa in dadka soo gowracay sida loo soo gowracay sharciga ay waafaqsanayd haddii aadan arintaa ogaanin cunitaanka hilibku xaaraan wey lianna alasla fi luxuumi alxurmatu ilaa inay sharciga waafaqda in la xaqiijiyo maahane wa kullu shayin asluhu lxilu wa fii cibaadati macnun bilaa idnin yafi إن عملا على إن عملا على وجوه نقل وكان كلها بحيث يقبل فاعمل بها كلا على أحيان أو اجمع عنها لدى الإمكان وتحيي السنة بالتفصيل وتحمل الشرع على التكميل تم مثلا وحكاها لي أطراف كميله أي خلافية إن عملا هدي عمل أي إن عملا هدي أي عمل نقله سوجوريا على وجوه وجهية قابب كلا دوان أو وكان كلها ضمانت أن أي تهي بحيث يقبل si lagu aqbalaa ay tahay oo issugan tahay in saa sharcigu u jireeyey facmal bihaa waxaad ku camalfashaa kullan mid kastaba calaa axyaanin xiliyo kala duwan aw ijmacannahaa ama hal meel bay isugu wadaakeen ladal imkaani markii ay suuro gasho lituxya sunnata inaad noolayso sunnada bitafsiiri si faahfaahsan oo wataxfada sharca la xafisho cala takmiili si dhammaystiran wuxuu ku leeyahy masaladu waxaa weeye haddii sharcigu camal cibaado oo la samaynayo siyaabo kala duwan loo sameeyo sharciga nabiga ka sugnaato midba mar sameen waxaa weeye alikhtilaafu lmubaaxu weeye waxaa ka mida iftitaaxa salaada allahu akbar baa salaadii tiri oo haddii subxaanaka allahu ti ugu gaabnayde سبحانك اللهم بحمدك وتعالى اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بيده بس وحده وجهت وجهي للذي فطر السماوات بعد أقري بس تيو دحيس بعد أقري الله ما في نيرج وي أنت كاد أقري ينتي كلا سوار أرتيبا أنت بالخيار صلاة الظهر رتمت كو أقري صلاة عصر رميت كلا كو أقري صلاة المغرب رميت كلا كو أقري صلاة العشاء رميت كلا كو أقري فاعمل بها كلا على أحيار نبي مركو على الفل وهكذا كمدة الأذان با كمدة adaanka laba suuraa ku soo aroortay markii shahaadateynka la marayo in tarjiic la sameeyo marka hore hoos u tiraahda ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasuulullah haddana kor aad u dhawaaqdo ashhadu an ku celiso way soo aroortay ilaa tarjiicina way soo aroortay way sugan tahay marna sidan samee marna sidan samee iqaamada lamida in laba laba laga wada dhigo fadal ashhadu an laa akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ashhadu an laa ilaha ashhadu anna rasuulullah muhammadan rasuulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah قامت الصلاة قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحديث كذي محذورة مسلم ولي وبناتها أو تري لي قامة وحديث كذي بلال فأعمل بها كلا على أحيان صدر ترجي من المؤذنين تا نقدر أي هل مثل وكذي وصدقوا أموها يسان الله ولا كلهم بيقول دبقة هو برتان دفق صناع الوقع على فلا نرجع من بلال بوها مدينة لقى ذا بشري من أبو محذور والنبي قول بري ومركز مكة والأبقى وحسن تأذان يبر سنة أنا ما سنة بري دمي لا لا لا xanafiyana labalabadii bay isaga dhegtay shaaficiyana hadalkii bay isaga dhegeen inaga labadana ka foqnaa la rabaa labadaba sunno sugan wey facmal biha kulan calaa axyaanin waxaa ka mid a awjuhdii salaatu lkusuuf in saxat calaa qowli akbar ahli ilcilm waxaa ka mid a awjuhdii salaatu lkhawfka xaalaad mutashaabiha jira oo awjuh mukhtalifa loo tukanayo facmal biha kulan calaa axyaanin aw ijmacannahaa ladal imkaani markay suuragal tahay tan waxaa weeye adkaarta wey masalan gaabagaar ahaan adkaar mutacadida hadday soo aroorto mawطin iyo makaan mucayana ay u soo aroorto marba mid miyaan aqriyaa sida fadliga badan mise haddii aan wakti u hayo waan iswada raaciya dabadaan ka wada galaa qowlaan liahli اcilm qolo waxay dhaheen iswada raaci masalana waxoogay waxaa kaan imaamu nawowi fi adkaar waxoogay uu kaga hadlay qolan waxay dhaheen may may may nabigu lama sheegin inuu mar isku wada daree marba mid akri sida kuwii kaloo kale waxaa kamid ah aynu niraahno adkaaru rukuuc subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim way soo aroortay sooma subxaana di ljabaruuti walmalakuuti walkibriyaai walcadamatina way soo aroortay subxaanaka allahuma bixamdika allahuma akfir liina way soo aroortay allahuma laka rakactuna way soo aroortay haddee rukuucda aan dheereeyo intaba dabada ma isugu xidhi karaa haa mise maya qowlaani sujuudiina waa lamid waxaa ka mid a adkaaru sabaaxi walmasaa adkaar baan ama nabi ka soo aroortay marba ma mid baan ku gaabsadaa mise dabadaan isugu xiraa dhammaantood waa waqaariya inta kitaabkii la kala baxo xisnu muslimkaan la kala baxo oo geeskaa kaga bilaabaan gees kala geeyaa mise maantana maqrika subaxii tan akhriyaa galabtii mid kalaan akhriyaa qowlaani liahli ilcilmi waa isu geesaasaa fiican iyo ma fiicne inaad gorba mid ku gaabsataa fiican qowlaani liahli ilcilmi wey wahaakada iyo adkaaraha kuwa kale lamidkaa وإن عملا عمل نقلوها دي سوغوريان إن نقلوا عملا هذا لقبة إعراب تعرفتوي ولا لقبة إعراب تعرفته إن نقلوا عملا دي سوغوريان على وجوه وتيال بدن قابل سوغوريان oo wakaana kulluhaa u ahaaday bixaysu yuqbalu la aqbalayo facmal bihaa ku camal falca kulan mid kastaba calaa axyaanin xiliyada qaarkood aw ijmacanaha ama isu wadagee labalimkaana marka ay suuragal kuu noqotaa israacin karto isu wada raaci bidix iyo sunnat inaad sunnayso bitafsiili si faahfaahsan oo mid walba ah dabaqday ah وتحفظ الشرع على التكميل شرعا سيدنا ميسن وحفظه وحبا كهوس بحل وكل ما يكثر فعلا من عمل وكل ما شيء كستو يكثر بطا فعلا سمين في سوء بطا كفعل كسي عمل كيسو